on VOA Africa.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban xiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta waad naga maqlaysaan waa roornimo arbaca ah siddeed iyo tobanka bisha mey sanadka laba kun laba iyo labaatanka idaacadda saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caasho ibraahim aadan qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah raadka uu dagaalka ka socda dalka ukrain uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka kenya waxaa kale oo aad maqli doontaan soomaalida deggan magaalada melbourne ee dalka australia oo markii ugu horraysay astaantooda qaran iyo hiddahooda lagu daray derbi ay ku dhegsan yihiin astaamaha jaaliyadaha deggan dalka australia
in aan ka mid noqonno astaan calankeennii ah derbigan lagu dhejiyo aan ka mid noqonno jaaliyadaha deggan ee victoria ama city of kaysy waa arrin taariikhi ah waa arrin noqon doonto generationka imaan doono xataa annagu haddaan tagno yacni ay noqon doonto weligood meesha ka muuqata inaan waddankan ka mid nahay inaan degnay
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a tartamo ka tirsan xisbiga konservatifka ee dalka kanada oo sheegay in dadka soomaalida ah uu arrimahooda fiiro gaara siin doono qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mowlid kabazuglu ayaa lagu wadaa in arbacadan maanta ah uu kula kulmo magaalada washington xogayaha arrimaha dibadda antony blinken tallaabadii ugu dambeysay ee lagu hagaajinayo xiriirka labada dal ee xulafada ah ee ka wada tirsan neto diblomaasiga turkiga ayaa waxay noqon doontaa inuu ka jawaabo su-aalo adag marka ay timaado dadaalka turkiga ee diidmada dalabaadka finland iyo swiden si ay ugu biiraan xulafada neto turkiga oo mar saaxiib dhow la ahaa washington ayaa cilaaqaadkooda uu xumaaday marka la eego heerka liita ee xuquuqul insaanka ee turkiga iyo madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan oo xiriir dhow la leh dhiggiisa dalka ruushka valadimir putin taageerada xooggan ee turkiga ee ukrain ee ku wajahan duulaanka ruushka ayaa fursad u siisay dib u habeynta xiriirka maraykanka iyo turkiga falanqeeyaashuna waxay saadaaliyeen in booqashada kavuglu ee magaalada tan washington ay caawin doonto howshaasi burburinta dekedda mariabol ee ukrain ee ruushka ayaa waxa ay u muuqatay mid soo dhow talaadadii shalay ahayd iyadoo dalka ukrainna ay u dhaqaaqday in ay ka tagto warshadda birta ee magaalada iyadoo boqolaal dagaalyahanada kiyef oo halkaasi ku go'doomay ay isu dhiibeen ciidamada ruushka heshiis ay gaareen dhinacyada dagaalamaya qabsashada mariabol oo ah magaalo ay ka hor dagaalka ay ku noolaayeen afar boqol iyo soddon kun oo qof oo ku teedsan xeebta waqooyi ee badda azof ayaa waxay noqon doontaa guushii ugu weyneed ee moscow ay ka gaarto weerarka socda ku dhowaad saddexda bilood ee ka dhanka ah dalka ukrain balse ruushka ayaa la daalaadhacaya sidii uu dhul ballaaran uga qabsan lahaa bariga ukrain waxaanauu ku guuldaraystay in uu rido xukuumadda madaxweyne valadimir zelenski amaba uu qabsado caasimadda kiyef duqaymaha joogtada ah ee ruushka oo ukrain ay ku qiyaastay in ay ku dhinteen labaatan kun oo rayid ah gudaha mariabol iyadoo magaalada inteeda badanna la burburiyey waxaa soo haray ayaa waxa ay u dhexeeyaan dhulweynaha dalka ruushka iyo jasiiradda kremiya oo ruushku ka qabsaday dalka ukrain sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii xalay subax wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan sidaad idaacadaha iyagii maalmihii lasoo dhaafay aad ku maqlayseen waxaan idiin soo gudbinay warbixinno ka hadlaya sida dagaalka ka socda dalka ukrain uu u saameeyey dhaqaalaha qaaradda afrika saacan ah waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi ku saabsan dalka kenya iyo cameron kenya sinjing oo ah dhaqaalayahan ka tirsan shirkadda mentoria economic ayaa waxaa la weydiiyey kuway yihiin dadka reer cameron ee dagaalka ka socda ukrain uu saameeyey dhaqaalahooda
dagaalka ka dhex socda ruushka iyo ukrain waxa uu caqabado dhowra ku abuuray isu socodka badeecadaha caalamka ruushku waa mid ka mida dalalka ugu waaweyn ee sarreenka u dhoofiya afrika ukrainna waa mid ka mida kuwa ugu waaweyn ee afrika iyo dalal kaleba u dhoofiya maaddada bootashka markaa qiimaha badeecadaha sida furinka bacrimiyaha iyo xitaa qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay arrimahaasina waxay khatar weyn ku hayaan qiimaha maciishadda waa maxay raadka dhaqaale ee dalka guud ahaan marka laga eego xilligan raadka xilliga dhow waa in sicir bararka qiimaha maciishaddu uu sii kaco markii sicir barar uu ku dhaco qiimaha tamarta iyo ka cuntada taas micnaheedu waxa weeye in qiimaha maciishadda ee dadka caadiga ah ee reer kenya uu si weyn sare ugu kacayo waanaad xusuusataa in mushaharka iyo dakhliguba ay meeshoodii joogeen dhowrkii sano ee uu dambeeyey markaa tani waxay baabi'inaysaa awooddii wax iibsi ee malaayiin reer kenya ah si ahaanna waxay u daciifinaysaa dhaqaalaha dalka tallaabooyin noocee ah ayay dowladdu qaaday si loo yareeyo raadkaas dowladdu waxay joojisay dhowr barnaamij oo ay kabi jirtay waxaa ugu weyn kii qiimaha saliidda iyo kii qiimaha bacrimiyaha waxay dadku filayeen in barnaamijyadan kabidda ahi ay dadka uga gargaari doonaan maciishadda aadka u sarraysa qiimaha bacrimiyayaasha dhirta ee sannadkii hore ayaa kiishkii uu qiyaastiisu ahaa laba kun iyo shan boqol oo shilin hadda waxauu qiimuhu sare u kacay ilaa iyo toddoba kun oo shilin markaa barnaamijyadan kabistahay waxay ahayd in dadka reer kenya ay ka gargaaraan qiimaha cirka isku shareeray islamarkaasna ay dadku awood u helaan cuntadoo si weyn ugu tiirsan helitaanka bacrimiyaha dhinaca shidaalka waxaan sidoo kale aragnay kabistii shidaalka oo la joojiyey taas uu raad ku yeelatay heerkii nolosha ee dadka reer kenya waa maxay dhibaatada xilliga fog ee dhaqaalaha haddii dagaalku sii socdo haddii dagaalku ka dheeraado mustaqbalka inoo muuqda waxaan arkaynaa xaalad qiimaha sare ee maciishaddu uu kaaleyn ka qaadan karo dulsaarka oo isna sare u kaca hadda markii dulsaarku uu sare u kaco taas micnaheedu waa in dhaqaalihii uu si weyn gaabis u noqon doono markaa raadka xilliga fog micnihiisu waxa weeye korarkii caalamka kii kenya iyo kii gobolkaba inuu hoos u sii degi doono heer ka hooseeya wixii aynu arki jirnay markaaynu eegno mustaqbalka dagaalka ruushka iyo ukrein waxaan rumaysanaha in markaysu socodka badeecadaha caalamku khalkhal ku yimaado in loo weecan doono wax soo saarka gudaha maxaa yeelay marka sida qamadiga iyo bacrimuhu ay kala go'aan muddo aad u dheer in dalal badan oo afrika ay iyagu samaysan doonaan warshado lagu sanceeyo arrintaasi oo weji kale u yeeli karta dhaqaalaha afrika
kaasi waxa uu ahaa waraysi lala yeeshay kenya gijinga oo ah dhaqaalayahan ka tirsan shirkadda mentoria economics oo laga waraystay raadka uu dagaalka ka socda dalka ukrain ku yeeshay dhaqaalaha dalka kenya waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere doorashada xubnaha xisbiga midigta ee konservatifka kanada ayaa lagu wadaa inay dhowaan ka qabsoonto dalkaasi kadib markii meesha laga saaray hogaamiyihii hore murashaxiinta qaar ee xisbiga ah ayaa ka hadlay inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka haysta bulshooyinka laga tirada badan yahay halka mid ka mida murashaxiinta uu si gooni a carabka ugu dhuftay dhibaatooyinka haysta soomaalida dalka kanada warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto ka soo diray waryaha v o eda xuseen nuur xaaji ilaa lix murashax oo ay ku jirto haweeney madow ah ayaa u tartamaya hogaanka xisbiga konservatifka ee heer federaal waxay ballan qaadeen wax kaqabashada arrimaha dhaqaalaha caafimaadka shaqo abuurka iyo waxyaabo kale tartankan ayaa imaanaya kadib markii bilowgii bishii februari ee sanadkan ay codayn saddex iyo toddobaatan iyo shan iyo afartan hogaanka uga qaadeen xubnaha baarlamanka federaalk ee xisbiga erin o'tool oo ahaa hogaamiyaha xisbiga tan iyo labada kun iyo labaatankii doorashada hogaamiyaha xisbiga ayaa lagu wadaa inay dhacdo tobanka bisha sebtembar ee sanadkan lixda murashax waxaa ka mid ah patrick brown oo horey usoo noqday hogaamiyaha xisbiga ee gobolkan ontario haddana ah duqa magaalada brampton ee gobolkan ontario kaasoo si gaar ah uga hadlay dhibaatooyinka haysta soomaalida iyo dadka muslimiinta ah oo uu sheegay inay u baahan yihiin in wax laga qabto maruu soomaalida la hadlayay waxa uu yidhi To my friends in the Somali community, I am so grateful for your contributions to Canada and our community. As Mayor of Brampton, I am proud to say we have a large Somali community here. They have taught me so much about your culture.
saaxiibadayda jaaliyadda soomaalida waxaan si aadaha idinkaga mahad celinayaa waxtarkiinna kanada iyo bulshadeenna ka duqa magaalada brampton ahaan waxaan dhihi karaa anigoo ku faanaya inaan halkan ku haysanno soomaali badan waxay wax badan iga bareen dhaqankiinna xilliyadii hore konservatifku ma samaynin shaqo fiican si ay idiin soo gaaraan waa laydin hilmaamay anigu maahi konservative noocaasa waxaan eegay qaar ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan soomaali kenediyanka boqolaal caruura oo la dilay ama la la'yahay oo ka soo jeeda bulshooyinka nugul ee waalidiintoodu ay barooranayaan meherin waxada waxay sharciga uga baahan yihiin cadaalad marka laga hadlayo sinaanta waxaa jira cunsuriyad sida sharciga bill ee kubeg ma ahan in laydinkula dhaqmo si ka duwan qof kasta oo kale kanadiyanku waa kanadiyan waana kanadiyan iyadoo aanan loo eegin midabkooda ama waxa ay rumaysan yihiin waxaan rabaa inaad ogaataan inaan idinla jiro waan idin maqlayaa waan idin dagaalamayaa waxaa iga go-an inaan wada shaqayno waxaa iga go-an inaan sameeyo xisbi konservative ah oo dhexdhexaad ah oo qof walba uu dareemayo horumarkiisa waxaan rajaynayaa inaan idinla kulmo mustaqbalka dhow A Canadian is a Canadian is a Canadian, no matter the color of their skin or their beliefs. I want you to know that I'm on your side. I hear you. I'll fight for you. And I'm eager to work together. I'm eager to build a modern Conservative Party that everyone feels at home in. And I'm looking forward to meeting you around the country in the near future.
haddaba cabdikariim cumar oo ka mid a dadka sida dhow ula socda doorashada hoggaanka xisbiga konservatifeka lana shaqeeya batrick brown ayaan weydiiyey waxauu isleeyahay batrick brown waa uu ka qaban karaa dhibaatooyinka haysta soomaalida kanada waxa uu inoo qabanaya patrick brown soomaali haddaynu nahay dalkani kanada waa caruurtii soomaalidii oona xal loo helin in xal loo keeno hooyooyinkaas soomaaliyeed iyo magdhow waxa oosoo ka go-an inuu u dagaalamo xijaabka waxa oosoo ka go-an in uu dadkeennii halkan ku duqoobi doono in uu u dhiso guryo duqooshinka waxaa ka go-an in marka ugu horeysa uuna siiyo soomaali haddaynu nahay waxa la yidhaahdo community center service oo bildin ah ay soomaali leedahay haddii taas aynu rabno inaynu hirgelino waa inaynu u istaagnaa aynu garab galnaa xisbiga konservatifeka ayaa hadda ah xisbiga mucaaradka rasmiga ee dalkan kanada murashaxa ku soo baxa tartanka hoggaanka xisbiga ayaana noqon doona qofka rasmiga ah ee xisbiga ku matali doona doorashada hoggaanka dalka ee dhici doonta sida la filayo saddex sano kadib xuseen warxaaji v o a toronto
soomaalida degan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa markii ugu horreysay astaantooda qaran iyo hiddahooda waxaa lagu daray derbi ay ku dhegan yihiin astaamaha jaaliyadaha degan dalka australia warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada melbourne ka soo diray waryaha v o e da ibraahim cumar baafo
safarkan dheer ee in soomaalida halkan astaantooda la geliyo waxaa ka shaqeeyey injineer cabdulaahi aaden oo sideetamaadkii waddankan yimid isagoo kaashanayay ururkiisa hiddaha iyo dhaqanka soomaalida waa kan injineer cabdulaahi oo ka waramaya sida uu arko fakirkiisii guulaystay arrintan muddo adi ilaa saddex iyo afar sano laga joogo ayaan waxaan soo wadnay in derbigan aan ka qayb galno because aan degannahay aan degannahay waddankan aan degannahay especially magaaladan melbourne aan wax ka degannahay waxaan rabnay inaan mataqaanaa ka mid noqonno communitiga lagu xusay derbigan oo lagu sharfay inay yihiin dadka magaaladan degan khaasatan southeastiga degan inaan nahay marka codsigaan u soo qorannay codsigii mudduu soo socday marka markii la soo oggolaaday haddana covid nkiaa dhacay marka saas daraaddeed adigu waa waxay maantay soo dhammaadeen alxamdulilah inaan ka mid noqonno jaaliyadaha degan waddankan khaasatan jaaliyadaha degan magaalada melbourne derbiga waxaa laydhaha derbiga saaxiibtinimada austraaliya iyo communitiga waddankaas degan marka dalal badanaa waddankan degan marka dadka soomaalida ah inay iyagana waddankan qayb ka degan yihiin marka saas daraaddeed waxaa waaye maaragtay derbiga inaan ka mid noqonno oo annagana aan ka mid noqonno dadka waddankan degan aan ka mid noqonno
aqoon-yahano iyo dhallinyaro soomaaliya ayaa iyana goobjoog ahaa iyagoo iga warramay dareenkooda siday u arkaan arrintan waxaan horta aad iyo aad ugu mahad celinayaa injineer cabdulaahi oo muddo badan ka soo shaqaynayo marar badanna ila soo socodsiiyey arrintan markuu ila socodsiinaya arrintaanayta aniga uma malaynaya inay saas u ballaaran tahay oo ay ummado badan ka soo qayb galeen annagana sharafay noo tahay inaan maanta meeshaas ka muuqanno soomaali community waa badan tahay labaatan iyo lix kun oo qofoo faamiliya deggan marka meel walbo aan degannahayn haddii aan saas oga muuqanno waxaan noqonaynaa dad mataqaanaa maxay ahato la ictiraafsan yahay oo dawladdana ay arki karto laakiin marka intaasoo community ay wax ku leeyihiin oo adiga aadan wax ku lahayn magaaladana aad deggan tihid waa dhibaato marka adiga inaa ismuujisid waa waa fursad qaaliya aad baana ugu faraxsannahay jaalidda austraaliyana oo magac iyo sharaf bay u soo jeedeen ummadda soomaaliyeed maanta laga bilaabana waxaan ka mid ahana bulshada la aqoonsan yahay inay deegaankan austraaliya ka mid yihiin xuquuq iyo wanaag ay ku leeyihiin taasna waxaan ugu mahad celinayaa injineer cabdulaahi aadan oo maaragtay hawshaa ka soo shaqeeyey maanta waxaan iskugu nimid barnaamij lagu dahfuraayo calanka soomaaliya oo ay qabanqaabaysay city of kenshay barnaamijkana waxaa ka dambeeyey ururka somali cultural association oo cabdilaahi aadan uu ahaa gudoomiye runtii wax lagu farxo barnaamij fiican waaye calanka soomaaliya yani aqoonsi fiican oo derbigaa lagu dhejiyey muddo hadda qarni ka badan uu dheganaan doono waana talaabo aad u fiican runtii waana soo dhaweynayna aad bi aadaan ugu farxsannahay
walaal maanta waa farxad aan la soo koobi karin oo ummadda victoria kelimaan ummadda australia ku nool oo dhan u soo hooyatay ee khaasatan ummadda soomaaliyeed u soo hooyatay weeye waana wax muddadii soomaalida ay halkan imaatay ay ku dadaalaysay in ay hesho xorriyaddooda iyo dhaqankooda inkastoo ay soo jireen laakiin maanta waxaan muujinnay inaan ka mid noqonnay dadka walaalaheenna ah ee na soo dhoweeyey waxaana tusnay wada dhaqan marka tan waxayna tusaysaa isdhexgalka walaalnimo ee adduunka astaanta halkan la suray ayaa waxay raadraac u noqonaysaa jiilka kale ee soomaaliyeed halkan ku dhalan doona tobannaanka sano ee soo socda sida uu sharxayo aqoon-yahan saalax marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii soo qabanqaabiyo ugu horeeyo ee injineer cabdulaahi aadan oo arrintan ka soo shaqeeyey wax badan iyo somaali culture association in aan ka mid noqonno astaan calankeennii ah derbigan lagu dhejiyo aan ka mid noqonno jaaliyadaha deggan ee victoria ama city of kaysy waa arrin taariikhi ah waa arrin noqon doonto generationka imaan doono xataa annagu haddaan tagno yacni ay noqon doonto weligood meesha ka muuqato inaan waddankan ka mid nahay inaan degnay marka waa arrin aad iyo aad taariikhi u ah laguna farxo ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
waxad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayaad idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaan idinla socotiineysaa caashe ibraahim aadan waxaa haatan aan soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha waxaa qarka taleefonka ee magaalada minneabolis si toosa ugu jira waryaha v o eda maxamuud mascade maxamuud wararka cayaaraha maxaa ugu weyn
caasha aad baad u mahadsan tahay goor dhoweyd intaad hawada ku jirteen ayaa kulan xiiso badan oo ciyaaraha n b a-da maraykanka uu soo gabagaboobay dabcan ciyaaraha n b a-du haatan waxa ay marayaan gabagabo oo dhinaca galbeedka laba koox ayaa isugu soo hartay halka dhinaca barigana ay laba koox iskugu soo hartay kulankii dhex marayay kooxaha boston celtics iyo miami heat oo waqtii koowaad ay ka furantay magaalada miami garoonka kooxda hiid ay ku ciyaarto ayaana goordhoweyd soo gabagaboobay kooxda boston waxaa lagaga adkaaday boqol toban iyo sideed iyo boqol iyo toddoba waxaase xusid mudan ciyaartan in qaybtii hore ay wacdalo dhigtay kooxda boston oo iyadu ay hogaaminaysay inta badan weliba ciyaaryahankooda jason taynam ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa uu dhaliyey koob iyo toban dhibcood laakiin nasiib daro qaybtii dambe sideed dhibic oo keli ah ayuu dhaliyey weliba qaybta dhaarku wararka ee saddexaad markii la ciyaarayay kooxda miami heat waxa u suura gashay inay soddon iyo sagaal dhibcood dhaliso halka afar iyo toban dhibcood kooxda boston celtics ay la timid waana halkaas meesha lagu kala badiyey oo waxaa u suura gashay kooxda boston anraade kooxda miami in ay kulankii koowaad oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay badiso lug labaad ayay gurigeeda ku ciyaari doontaa ka hor inta aanay u tegin kooxda boston oo iyadana gurigeeda laba kulan lagu ciyaari doono haddii markaa kulanka soo socda ee boston ku badiso guriga miami fursad ayay heli doontaa markay gurigeeda tagto oo taasi ay siin kari karto haddii labada gurigeeda ay badiso in ay markaa meel wanaagsan ka gaari karto soo bixitaanka kooxda boston waa koox ka soo adkaatay kooxdii koobka difaacanaysa ee milwaki bucks lugtii taran ka horeysay waxaana ciyaartooyda da-da yar ee kooxdan u ciyaaraya dad fara badan ay ka filayaan in ay meel wanaagsan sanadkan kooxda boston celtics gaarsiin karaan laakiin kooxda miami heat oo xidiga aada u wanaagsan ku hogaysan weliba ciyaaryahanka la yidhaahdo jamie butler ayaa waxa uu caawa u suurageliyay kooxdaasi inuu afartan iyo kow dhibcood u dhaliyo islamarkaasina uu noqdo xidigii garoonka ee guusha koowaad miami u keenay dhinaca galbeedka haddii aan jalneecno caashay waxaa berito xilligan oo kale haddii ee baydmo fooda is dali doona kooxaha golden state warriors iyo dallas mavericks kooxda golden state warriors waa koox dhinaca guulaha caanku ah inkastoo labadii sane ee lasoo dhaafay hoos u dhaca ku yimid haddana waxaad moodaa kooxdu inay soo kabsatay sanadkanna waa kooxaha loo saadaalinayo inay koobka ku guulaysan karaan caasho dhinaca ciyaaraha kubadda cagta haddii aan jaleeco iyo dalka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo southampton ayaa goor dambe habeenkii xalayaha kulan xiiso badan uu dhex maray kooxda liverpool diqi ayay kusoo badisay laba gool iyo hal ciyaaryahan minamino iyo joel iyo joel matib ayaana labada gool u kala dhaliyey kooxda kubadda cagta ee liverpool fredman ayaana goobka southampton keenay waxaa xusid mudan ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska in axaddan soo socota lasoo gabagabayn doono iyadoo hogaanka horyaalka dalka ay hayso kooxda kubadda cagta ee manchester city oo sagaashan dhibcood ay ku hogaaminayso liverpoolna ay kusoo dhowaatay oo hal dhibic oo keliya laga sarreeyo oo siddeetan iyo sagaal dhibcood ay leedahay labadan kooxood ayaa isku waqti ciyaari doona axadda manchester city gurigeeda aston villa ayay kula ciyaaraysaa liverpoolna wolfis ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa ciddii simbiririxata koobka waa laga qaadi doonaa kooxda manchester city waxay u baahan tahay inay kulinka gurigeeda badiso haddii laakiin barbaro ay gasho kooxda kubadda cagta ee liverpoolna ay badiso waxaa markaas suura geli karta in liverpool ay horyaalka waddanka ingiriiska ka faramahoojiso kooxda manchester city oo iyadu koobkan difaacanaysa dhinaca iyo ciyaaraha uruba leaga haddii aan jaleeco caawa ayaa lasoo gabagabayn doonaa koobka uruba leaga oo iskugu soo baxeen kooxaha kubadda cagta ee rangers iyo frankfort labadan kooxood ayaa waxay ka kala socdaan scotland iyo germany waana kulan xiiso badan oo dabcan ciddii ku guulaysata faraha loo gelin doono koobka urba league ee kooxaha heerka hoose ee qaaradda yurub ay ku baratamaan caash aad ayaad u mahadsan tahay maxamed mascadde adiga ayaaba soo koobay dhinacii hadday noqoto basketboolkii iyo kubadda cagta aad baad umahadsan tahay maxamed caasho adiguna aad baad umahadsantaha laftaadu dabcan ciyaaraha aad baad ugu wanaagsantaha sidaan la socdo aad iyo aad baryahanna dhinaca basketboolkan aad u daawadaa dhinaca kubadda cagtana waaba adigii la socday aad baad mahadsantaha maxamed mar kale aadaa mudan caasho
maxamuud mascade wariyaha v o eda ee magaalada minneabolis ayuu ahaa oo khadka taleefonka si toosa ugu jiray islamarkaana nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatan waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a heesaha aan idiin hayno oo heestal kudhageedu yahay kii dhaba jacaylka heestani lix iyo konton sano ka hor ayaa la sameeyey waxaa qaadaysa allah u naxariistay xalimo khaliif magool
heestaanna waxaa qaadaysay allah u naxariistay xaliimo khaliif magool heester waa hees aad u dheer toban daqiiqo iyo dheeri ah hase ahaatee wakhtiga ayaa diidaya inaan dhammaanteed idiin soo gudbinno intaan mar kale kulmayno waa aniga iyo bashiir abikar cabdulaahi oo idinle sidaas siiyo subax wanaagsan
haweyaan isu dheeliterano